أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس السابع والأربعون درسي أفرتن التضبات دروستي مسلسل كهايتي أو كتابكي أبو شجاع من فلك إمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة yatacalaq alyowm axkaama nikaax insha allahu tacaala nikaaxgii bidaayadiisya roogni axkaamtasyageegalaa nikaax meernayhe sunin ilankii oo ambaaha noo xaaje an hayta oona ma-uuntis iyo mu'nidiis iyo ujuridiisna helo kora sida meherka iyo waxyaabahaas lanka horkee mayn banaanga ernayhe afar gabrood inius halmar kulmiyi nikaaxka kulmiyi ya an banaang jaa-is waaye iyo shuruudna lelagabon horey han sheegnay ee adoonkana lama iyo kulmiysado kor lamoolku badan maya lanka xurkee adoomay ma guursado kor walaa yankixul xuru qofka xurkee oo lan la hayna amatan adoomay ma guursado kor oo milka bini-aadanka jarta ilaa bishartayni lama shardiya ka guursado kor cadamu sadaaqi lxurati naag hore ee mehershe markiisu waayo wa khoofil canati markiis ku khoof waaye zine iyo amase fidna inuska dhi isku khoof labadaasi lanhur ah oo milka gaara bini aadan ee anka jarna gabar odoome ee maguursada kor ilaa lama shart haddii la helama hadiisu ku caajiisa gabar xur eh ushaata inuusa guursada haddii isku caajiisa iyo in isku obsada cana ku obsada waay alcana anada may lare zeni lare maanaa nis zeni ka dhiilamay waa hadiisu ku obsada lamadaas shey haddii in kulanta mayn banaana sharag in fasahayn islaan milka milka kale ee odoomay lilay guursada kor walaalin diidawna ma etaa ma weelay odoonnimada naagasnimo milka dada ka jara sharciga ma sheegay gibirta odoomay toobaada guursata onogeediye dhalle milki nagadaayang may milki ka rahaayna hooyadiyo markaas sayidka hooyadii leh yayeena maalik yani yayoona miya lahaaday markun aad oo noole iyo halkaa inaad odoonka dhigto odoonnimada islaamka sidiisba ma ogol waay islaamka ku horjeeda saas daraadiya markun yalan xarami waay walaa yankixu mina kaasaw alxuru qofka xurka eh amatan odoomay mina kaasaw oo ligayri lan geyrshi emilka in leey ilaa bishartayn lama sharti maahin cadamu sadaaqi lxurati naagdi xurahayti mehershey marki lawaay ow faqad alxurata amba hurriyada naag hur e dhon ba lawaay meel odoon shaleeday lay roogdo ka nooli oo ma samee naag oo hur e wal here laakiin usi wal diiday lan raa lan ogolba male naagi hurrada hayta dhonga diiden shardigaa soo bijara koowaay shardiga lamaad waa khooful canati zina ku obsadooshe ama zinaay sidaase ilaahay macsi ka dhiyaas hadiis ku obsadaaw lamadaas sharda iyo anka banaanadaase muddatan faqad marka shardi kale jara oo musanifka kutabi lama shardi la sheegay shardiga kale allaa yakuuna taxta xura muslima ini gabar muslimid ee is-anqabneena shardi waay oo is-anqabna amba kitaabiya tasluh lil istimtaac oo is-qanci korta ini is-anhaysaneena shardi sidiidaas sharda marki la waaye iyo an banaanadaas odoomay daruur ahaan inuusan guursada laakiinse kalamanka banaanadaas taas may daliilin ahaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanshay may ka erayhe dalla calaa dalika qowluhu tacaala fii suurati nisaa waman lam yastadic minkum walmuxsanaatu min annisaai aayad ku dambayd ilaahay ma erey waman lam yastadic minkum lankiisansiinkumada an awoodna dowlan mehir amase ma ee taklufada guurka an kara korno naag hur ka guursa ayanki halmuxsanaati naaga xurta inisu guursada almu'minaati oo ilaahay rumaayeen famima malakat eymanukum waligalnyaagii milkiye milkuyamiinkinka jara oo adoominka ee guursidoy kaasa banaangeer ilaahay min fatayaatikum adoominkin almu'minaati oo ilaahay rumaayeen fuma qaala meerey ilaahay markii markaas kudub daalika arrintaas oo un hataha sheegni ini adoomay la guursada eh limanga aan sugnaatay khashiya obsaday alcanata zinaku obsaday minkum halsin kuma taadi markuu lamadaas shardi qur-aanka sheegay ini oo oo gabar odoomay ah mehershe usuwaay dowlanka maanaa meherlaka jeeda iyo ujridiye laka guursada lahaay zinan usuku khoof aha naakhor ee muslim ee amba kitaabi eena usan qabne tahat haw an hayne sididaas sharda markii lagu hela yaan banaanadaas ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أنتاس مركم كدب ما يبقى في ريانا قفك مغل كه إني أسفيري بلان قف مغل أجنبي إني جبر بن أجنبي أس أجنبي كو أم بلان ولي حاطو أسفيري نظري دي اسمي لري تضب النوع إن شاء الله بحاس إني أسناك أجنبي أسفيري حاج لان أسفيري إني حاس يا أسفيري أم دوميت أسم داس ملكش يا أسفيري إني ما يلرهاي dadka maxaarimtiisa oo uusila dhaladeen aadise amba ahyartiisa amba inaayise amba walaalise ama gebirtiisa usafiiri ama sameetan afaraad ini oo nakaah daraadiya usanfiiri gebira guursha fade ini usu guursa fade inuu safiiri qodobka shanaad ini maywaaha usu ambaa usafiiri waay daawo daraadiya ini infiiriya gebirta daawaya yeena maywaaha daawo imbaahanta usuna taktarwa ini saasanfiiri qodobka lihaad inagoo shahaadi markaato daraadeenis markaato nagdan fiiri qodobka todobaad ini odoomayta antie madii usibaaisa oo usgada odoomay iibsa inuusa fiiri todobadan fiiriya inshal bahaase lari fiiriyo bilaan oo maywaaha la fiiriyo oo lang magala fiiriyoshay bilaan fiiriyoshay todobadan nooc inshal bahaas wanadaru rajuli qofkii rajulkahay magalkahay fiiriyoshay إلى المرأة الضوء إلى المرأة ناق سفيريا على سبعة كائنة أحاتي على سبعة أضرب نوع يالا تضبع كرشو أحاتي أحدها تضبع التيدي كوات نظره كي مغلق هاي فيديو شي دي مدي سواي إلى أجنبية ناق أجنبي كو أما أنا نكاها شي قبض كر إسجور سيد كرتان إسجور سيد أم بنانا داس إن سفيري واي ligayri xaajatin xaaja laangna usa fiiri baaha hota fiiridaas uusan qaboon anjarna in usa fiiri waayo fagayru jaa-isin fa haadaa nadru fiiridan tan ee gayru jaa-isin kii banaan geyrshay waa sharcan sharcigama ka banaan gabir ajnabi ee ad guurshay kiin banaan qaraabo lehaati wama ahaaneb inaad xaaja laang ada fiirida sharciga ilaahay ma banaayaa gayru jaa-isin tii banaan geyrshay waaye mayna daliilin aha arrintiyeeda ilaahay goolshay arri qul dhe moxamedow lilmu'miniina dadka mu'miniinta magalka ilaahay rumeeyeen yaqduu laaba min absaarihim yaquduu absaarakum dheh hindhiyaalkiin laaba dheh yaquduu laabeena min absaarihim hindhiyaalshoo heshe hindhiyaalshoo laabeena oo ajaanibta ay fiirine wayahfaduu furuujan firjaashay hifdiyeena daalika arrintaasi azikaar lahum yaa indaahrnimo badan ilaahaynimay ogyaa walaysan suu biyaasan ari inallaha khabiiru maa yasnacuun markan saas daraadiye gebir ajnabi eh xaajilaan in qof magel afiiri oo ajnabi ku eh ma banaan xaaraam waay athaani anadarada lamaad nadruhu qofka magelka fiiriyowshay waay ilaa zawjati xaas yaynuusa fiiri oo amati ama odoomayti islahaya milkishay hayti isu fiiri fayajuusu fa haada nadru nadrigan kan eh yajuusu banaanyi an yandura ani fiiriyo xaas yey odoomayd isleey inu safiiriya an banaan fayajuusu an yandura ani fiiriyo banaan ilaa maa cadda alfarja firjiga waleha ku heri oo minhumaa zawjadii iyo odoomayd kumade cawradii waleha ku heri oo firjisheeya fiiriyi kahor ama cawradii maya sida sharciga qaba saasu ama alfarju fayukrahu annadru ilayhi ligayri xaajatin xaajilaan in la fiiriyo iyo kaasi suunama banaan liannahu khilaafu ladabi adabyaalka iyo khilaafsanyi waqad warada an caishata radi allaahu canha caaisha maybah ku ororey annahaa qaalat inii arti umu lmu'miniina caisha maa ra'aytu minhu ilaahay rasuulshay ma aragna arti weligey walaa ra'aa minii aan hegeyn weligey isu ma aragna maanisha maylik wedeehan haaska amba adoomayta adleta ini sharay ilaahay bedinshe dhon jirshe oogidii dhon ada fiidhidya kiinbanaay laakiin firjisheynaada fiirida malkiin banaayn waay ilaa maa cadda alfarja minhumaa wali oo oo firjig ha ku heri oo addoomayta i gibirta heshoo ahaaday in laku fiiriyi banaanta waay arrintiyeedee arrintiyeedee banaanta ama alfarju fayaxrumu nadruhu farjiga in la fiiri xaaram waay saasaa la leeyay wahaadaa wajhun daciifun mayba leeyaha ibnu qaasim wejigan kange oo qofka haas iyo awridi ama fiiri kono leeri weji daciif oo waahri kan ibnu qasim hasaaska wal asahu jawaazu nadri sida asahga eh nadriga ni banaanto waa lee ileehi laakiin maca alkiraahati waay laakiin kiraahiya jarteeri laakiin maca alkiraahati kiraahiya jarti kiraahi waay markii saasi leeyi wa ilaa baatinihi ashaddu kiraahatan idaa kaana nadru bikayri xaaja haddiiba deymad xaaja laanga sida marka roong may waaha yacni andhow may waa sharcigana cadamu nadriga waay وثالث ديمد سدهات نظره شخص ديمدوش يا حرمه نظره شخص ديمدوش وايده الى ذوات محارمه ذاتك محارم تيس اه اذا الى ذوات محارمه محارم تيس كو ان صاحب ان يسفيري محارم تيس كو ان صاحب ان يسفيري محارم تا ايو ذاتك او عاديس حبريرتيس ان عاديس كبرتيس اه اه ولا ليس وحيابهاس ان نصبك اه oo amatii odoomaytiis almusawajati oo la guursaday heer shay kale us mehriya in guuriy fayajuusu mayba banaana maxaarimtiis fii maa cadaa wali ha ku herin iska fiiri bayna surati rukbati cawradiyo kurka iyo haduuntantan dha jilibkantan dhahayd ini ku fiiriya in banaanta waay markaas liqowlihi tacaala ilaahay qolshee daliilin ah walaa yubdiina ay daahirinay ziinatahuna ziinadiyo ilaa libucuulatihinna naman shoomaahina ilaahay qur-aanka mayka sheegay walaa yubdiina ziinatahunna ziinadii oo ay daahirinaer ilaahay subxaana wa tacaala haweenka ilaa libucuulatihinna nimankiioo qabaan hartiyaalsho e maahin oo aabbaa'ihinna aawayaalsha oo aabbaa'i bucuulatihinna rigioo qaba aawki dhali oo hartaga aawshay oo kale ah oo abnaa'ihinna amboonhayna oo nogay oo dhaleen oo abnaa'i bucuulatihinna ambo hartiyaayogaqab onogeydii dhaleen oyo ee diyaalan eyin ow ikhwaanihinna amba walaaliyaalsho oo bilantee migilka ow bani akhaw ikhwaanihinna amba walaaliyaalsho owlaadi dhaleen iniyaalan ee diyaalan eyin iniyaal ow bani akhawaatihina sasaler وفسرت الزينة بمواضعها زينة ما لك فسر مواضعها فوق السرة أو تحت الركبة وليوهن رتوكوري تحت الركبة والكفسري وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب ميكوري النبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أحدك أدون شيء هدي أسنجوري أما تهو أدوميتيس أدون أسلي أدومي أسلي إسكدار فلا ينظر إلى عورتي أدومي عورتي أي في رناي وفي رواية فلا ينظر أي في رناي إلى ما دون سرة وفوق الركبة walay hundhurto sokadii ah ilaa ukurka walay ku koreeyo mayla raay rukbada jilibka walay ku koreeyo ukurkana ku hoose ay ku fiirinaa laari markuu maxaarimtina may banaana qofka maxaramka ee oo aad in isguursado koran maxaram may laraa qofka xadaga aan qobdaana sharci kiin diida xadaga in isqobdaan may banaana lanka may ku fiiri kore maa beena surati rukb walha ku heri goorti garbo iyo luga iyo meelogaasay aadi waayo ilan maadaama maxaarim iin athaalithu deymada saddexaad oo naagla fiiriyaaw nadruhu qofka meelka fiiridiis waay ilaa dawaati maxaarimihi naagogihii oo maxaarimtiis haaya inuusa fiiriy oo amatihi ama addoomaytiis fiiriy almusawajati oo oo la guursaday fayajuusu may banaana fii maa cadda wali ha ku heri inuusku fiiri maa bayna surati hundhurti warukbati jilibka antan dhahayd wali ha ku heri waraabicu fiirida afaraad annadru fiiru liajli nikaaxi guur daraadis alla fiiri gabirta in aada fiirido guur daraadis guura ku fadaas inaad guursato farad inaad saasan fiirida fayajuusu may banaana madaas ila alwajhi wejigi wal kafayni lamada kaf iyo wejisha in la fiiri wejiga inay qurxoonya lan fiiriye lamada kafna may lan fiiriyeeyoon inay cayilinta inay aataeta saas amala lan fiiriye markun lamadaas ba banaanyin guurka macnaha xaaji jarta markaas ilan lankan guura fadee maa saasuhaa waraabicu fiirida afaraad oo ani qof migil ee gabar fiiri ee annadru fiiriyow deymo ay liajli nikaaxi guur daraadis linday fayajuusu may banaana ila alwajhi wejigi wal kafeyni markii la shukaanstaayo qofkan gabarta shukaansta oo kale oo xaajin ley inti un gudagalne nin bandhakan haajisku hor inuusa wejisheena fiiri gacmooshe oo kafaf ka hor ena fiiri biyaan banaaya sharciga waay taasna may waa may daliil inaa xadiid imaam bukhaari weriya oo raqam sheynayay afar kun siyeed boqol soddon iyo side imaam muslimna kun afar boqol labaatan ishan ay an sahal ibni sacdi radiallahu canhu lagu yiri ana imra'atan naagya jaaat rasuula allahi sala allah alay wasalam ilaahay rasuulshay anseetiyaari ankoyti faqaalad meerte yaa rasuula allah ji'tu liahaba laka nafsi ini ada naftay kiin hibooya kiinka koy ha naftay ini ana kiin hibooy macnaa kiin banaaya naftay fanadara ilayha rasuulu llahi sala allah alay wasalama naagdiyadahayd ilaahay rasuulshiya fiiriyey oo ansaaridahayt fasacada nadra nadriga yaa korweelay kora an fiiri ilayha wasawabahu raari hatan hoosa kor i hoosa an fiiri uma da'da'a ra'sahu nabaga madishiya raari nabaga rasuulka sala allah alay wasalama madishiya hoosan raari wakadalika may weriyey muslim hadii usuni kun afar boqol labaatiyo afar an abi hurayrata radiallahu canhu qaal kuntu cinda nabiyi sala allah alay wasalama ilaahay rasuulshay oroysa ahaadi faataahu rasuulka ma inkooyay rajulun qof migil eh faahbarahu ma in sheegay annahu qofka tasawaja imra'atan min alansaari gabir reer ansaare inaysu guursadii aan sheegay ilaahay rasuulshay gabiraa guursi waan ansaar eh faqaala lahu rasuulullahi sala allah alay wasalam erey anadarta ilayha fiiriday isku fiiriday gabirtaada guursata intii qaala maray la qaala maray fada fandur ilayha nagooy ba fiiriyari fa ina fi acyuni lansaari ansaar hindhoosho may dhahdiyo shay-an shaya ahaadi wala ahaadi hindhoosho se e waay macnaa yakhtalifu may bar an acyuni gayrihina dadka kale hindhoosho hindhoosho kugadiisiin ruba maa laa yucjibuka ada markuu arrintaas kiin cajibiine laku yaabay rasuulka sala allah alay wasalam xadiidka lasuni tirmidi wiriyaa may haay oo waana an ilmughiirat ibni shucba laku wariyay oo dajiis hasan et radiallahu canhu annahu khataba imra'a mughiir ibnu shucba yaa may doorday doonaday gabira doonadi faqaala lahu nabiyu sala allah alay slam ere undur ilayha gabirta fiiri fa innahu axraa an yu'dama baynakuma fiirida ada fiiriyaasa ini lamidin maxabidin i kala gecelkin ini daa'imiya suurtagal ee iyo iswaafagowkii macnaa may waaha qofka markuu hooba baaha angaba gabirta inisu guursa inisu fiiri si hodhaho markii isguursadaan maxabadood joogta nagata amba hoobus in ajaa'ib gelineen inshal tabaan may la diiday markii liis dhexgalo kudub saanan filaane habata in la ero la shalboodo guurka marka hatana fashilamoo la diiday islaamku ma ogolo in guurka fashilamoo mar walba liis furo wal khaamisun fiirida shanaad annadru fiiriyow lilmudaawaati daawo daraadiya leinfiiri gabirta qofkun gabirtun daawaya takhtaru ini daawo daraad faajuusu may banaana an fiiridiya banaan ilal mawaadiic mowdayaalo ku fiiri allatii mawaadidaasoo yaxtaaju shaksiga ilayha mawaadid baahda waay riwaa muslima muslima wiri an jaabin radi allahu canhu ana umma salama umu salama radi allahu canha ista'danat rasuula allahi sala allah alay wasalama fi lxijaamati ilaahay rasuulisha ku eedan dalbati xijaama an la toobo fadaasi maana la daaway fa amara nabiyu sala allah alay wasalama ilaahay rasuulisha imayba faray abaadayba lan leeraay ayaxjumaha ani isu tooba gibirtun tooba iri wayushtaradu laakiin hunaaka shuruud lanka oo takhtarka ee markii gibirta daawayaaw shuruuda sharcigan deji shuruudeeda may kumid ahaan an yakuuna dalika biwujuudi maxramin gibirta qof maxram shee ini meel roogo shardi eh amba zowji harti shee haadoy amba walaal shee haadoy amba aaw shee haadooli haadob wa anlaa tuujada imra'an tucaalijuha gibir daawayaasoo takhasuskaas gibirtin oo laka daawayo hay takhtarkan ku daawayo hay gibir oo takhasuskaas leedna an la waayoona shardi waayo oo an roogna arada an roogna haddii arrinta saas dhiid langmigila daawaya lermaha lanka takhtarkee muslim iyo gaala haddii shalceeyinka muslimka ayaha hormare waidaa wujida almuslimu haddii la helaaw laa yucdalu ilaa gayrihi qof geyrshi ee kalmanba marka saas waay maanaa maxram ini meeli roogo sharte horta ini gabar daawayaas markun saas daraadiya garbo mayl gabro mayba muslimiinta ee may mayba faylaha ini takhasusaadka limbaahada bilaanta baahanyiin iniyo baradaan sidiyoo gabro in daawayaan yacni saas sharciga saasa dhiirigeliyey maanaa ma genecologida oo kale inay gebro baradaan inay may leerahay takhasus iyo meelinbadad inay waxyaaba oo gebro markun sii on daawayaan amaa walaay markun gebar daawayaa soon an lahayna oo bilaan ah qoftana baaha an hayte maxramshe yaa la jare sharciga saasa qabya oo maxramshe la jare yaa la daawaya laakiin anta isuku daawayaw keliya yaa fiiriya meel intaas ku bahagna ma fiiriyaa qofka walaa daawayaw intaasaa shuruude waay shuruudasa ka hirin walaa lan baahina daruuro waay xaaje daraadi ama baaxi jarta baaxadana yani may waaha الضرورات تبيح المحظورات حاجة شيء هذه حاجة يعني داود الخامس كان شنات في ذا شنات النظر فيرو اللي سبب النوع شنات أو في ذا كم النظر فيرو واي للمداوات الداوية ودرادي اللي فيري قبرت فيجوز ما بنانا لك طبيب كها إلى المواضيع إن فيري التي مواضيع يحتاج إليها مواضيع باهي ميلوس باهي بس أكو فيريا ميل كلمة فيريا واي وسادس فيرد اللهاد النظر فيريو وإلى شهادة شهادة درادي قبرت أن لفيريو مركات فرو درادي لم فيري أو للمعاملة معاملة درادي لم فيري قبرتم مثلا والجورسدو هاي أكل واي لأن والجوريو هاي نكاح شالكو مركات نقد لفذة أن لفيريو سي أو مركات برهي قبرت لأن كل لك داري تان هاي تسن أر ما يواشرق أنفسها أقولي معاملة درادي لم فيري ama markaata farow daraadii allan fiiriya waay alayaa fayanduru shaahidu shaahidkii mayba fiiriyay farjaha cinda shahaadatii bizinaaha haddii maalan macnaa faaxisho suubiyaasa haddii laku markaata nagadla fadaaw farjiga meele naftiisa la fiiriya bar laku markaata nagadla fadaaw ama dhaloosha haddii laku markaata nagadla fadaaw lanka markaata nagadaw miani fiiriya in banaanta fa in tacmada annadara ligayr shahaada laakiin shahaadada haddii oo oo usan fiiri oo markaata laantiyaya oo markaatan injaran malayacni infiiri way waa macasiyu fasaqa faasigowe warudad shahaadatu shahaadadiis wala nageelankaa shahaadadiis mal ogolaada ama mucaamalo daraadee la infiiri kor gibirtin walaashal gadaas ambee asin dheh mare ini ada fiirida wejisha fayajuusu nadru mayba banaana ila alwajhi gibirti wejisha in la fiiri saas daraadee gibro markii walaa iibsadaayaan ini la fiiri waay mucaamalo siin dheh maraas ini wejishe isku furto wejishe la fiiri sharciga saas qaba wasaadisu fiirida lihaad annadru fiiriyow lishahaadati markaata daraadee lan fiiri yani zanidiyeelku markaata nagde ama same ee onoga dhalaas dhalmideelku markaata nagde ow lilmucaamalati inba mucaamalo daraadiye lan fiiri waay beeci wali lamade qofkun isoo hirinyi hadii wal koo gada qof wali emoshidi bariyay hadii la allah oo deenga koo qaade mucaamalo siin dhah maraas bariyay qofkii qofkun hayni ad rekortu waay fayajuusu nadru fiiriyo banaan markaas ila alwajhi wejigaa la fiiriya khaasatan wejiga bes ayaa la fiiriya meel aad hordhaho macrifadaadan ku baahanta idaa kaanat xaajatan xaaja haddii jarta limacrifati tilka almar'a si aad gabirtaas an fahanta haddii baaha lan qab waay walam tucraf duuna nadri ilayha oo iyo oo lan fiirinayn lan fahmi korno markaas amaa haddii oo lan fiirin aad fahmi korto masoodsiya kasaasan qaabshe markaasay malan baahan waay wasaabicu kan todobaad annadru ila alamati odoomayti in la fiiriya banaan nooga todobaad oo fiirida kumada cinda ibtiyaaciha bilaamay odoome oo laleey milki dad ee lagadada la fadaaw yaa qofkii iibsadaay iniisu isku fiiri waayo mawaadiid uusan ka baahanyi islaanti godgodoonshe baryeya kadhadhagaagaas sida galnyaa iluga iyo waxyaabahaas inuusu ka fiiri waayo asaabicu waha nooga todobaad oo fiirida kumad ee may wahaa annadru fiiriyo waayo إلى الأمة الضاميت إن لفيري عند ابتياعها باعث أو شعقتي شرائها فيجوز ما بنانا النظر فيري وبنان إلى المواضع موضعيالك إن لفيري التي مواضع يحتاج باهدا يولهم أن باهدا وشخص مشترك إلى تغليبها قبرتي قد قدموشي أنك باهدا فينظر أطرافها وشعرها لا عورتها تموشي إيو ظرفيال شيء وهيابها سفيرية لكن awriyaalshee ma fiiriyaa awridiye iwali awridiye lamade antaasma ma fiiriyaa wallaahu subxaanahu watacaala aclam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu